بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس العاشر درسي تمناد waxaynu ku dhex jirnay arkaan liimaan waxaanu soo sharaxnay alimaanu billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusuli walyawmi alaakhir waa shan kii ugu dambeeyey oo lixaad waxa weeye watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi wa tu'mina inaad rumaysid bilqadari qadarta inaad rumaysid khayrihi khayrkiisa wa sharihi iyo sharkiisaba ee wixii allah uu kuu qadaray shar iyo khayrba leanno nicmada lagu siinayo iyo wanaaggu waa khayr xanuunka iyo dhibaatada imaanaysa waa shar inaad rumaysid wey sheikhu wuxuu yihi waddaliilu calaa hadihi alarkaan asitta lixdaas rukni waxaa daliil u ah sharaxa sheekh cuthaymiin waa usan oan laakiin horta daliilshaynu akriyana waddaliilu waxaa daliil u ah calaa hadihi alarkaan asitta lixdaa rukni waxaa daliil u ah qowluhu tacaala laysa albir laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmagrib walakina albira man aamana billah walyawmi alaakhir allah waxa uu yihi laysa albir wanaagu ma aha albira waxa wanaagga ah la yidhahda ma aha iimaanka iyo wanaagga iyo sida wanaagsan an tuwalluu wujuuhakum inaad wejiyadiina ujeedisaan qibala almashriqi qorax ka soo bax walmaqrib iyo qorax u dhac walaakina albira biriga saxda waxa weeye wanaagsan man ruuxii laga helo man aamana billah qofkii ilaahay rumeeyey waa ruknigii koowaad walyawmi alaakhir waa ruknigii hadda aynu sharaxnay walmalaaika malaaigtii walkitaab kutubtii wnabiyiin marka halkaa waxaa lagu sheegay alimaanu billah walyawmi alaakhir walmalaaika walkitaab wnabiyin shan baa aayadaasi sheegtay shan rukni ayay sheegtay aayada in la rumeeyo shantaas weeye iimaanka wanaagsan wanaagga biriga taasaa la yidhahda amaa midka lixaad oo waxa weeye rukniga lixaad waxaa daliil u ah qowluhu tacaala ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا أنغا أيوير إلهي خلقناه كل شيء إنا كل شيء وحوى الباوجر كل شيء أي مخلوقة خلقناه أن أبورنا بقدر قدر بانك أبور وكا والله على كل شيء قدير وحوى الله سبحانه وتعالى قدر ayuu ku abuuray oo waxa wuu qadaray oo wuu jaangooyey wey xadiidkuna waa inoo imaan doonaa dheer oo waxa weye aynu ku caddayn doono waxa weye maaragtay xadiidka jibriil waka laakiin waxaanu sharaxaynaa horta waynu caddaynaynaa bal sida qadarta loo rumaynaayo oo qaabka loo loogu dadaalayo qadarta ayaynu cadaynaynaa marka alimaanu bilqadar qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxa uli alqadar alimaanu bilqadar waxa waa qadarta ebo allah wuxuu qadaray alqadar oo daalkula kordhigo waa taqdiir llahi subxaanah wa tacaala qadaraadka uu qadaray waxyaalaha uu qadaray lilkaa-inaat wax walba ilaahay markuu sameeyey waxbuu u jaangooyey oo qadar ah qaabkuu noolaan lahaa iyo wuxuu intuu noolaan lahaa iyo wuxuu ku dhici lahaa kulli janiinka marka nafta lagu afuufo bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi kulli waa la qoray waka qadartu marka waa saas wey waxaa la jaangooyn qaala wuxuu yihi waliimaanu bilqadari yatadamanu arbacata umuur afar arrimood ayuu ku imaanaya awal kan ugu horeeya alawal aliimaanu biana allaha tacaala calima waa cilmiga ilaah inaad rumaysid wey cilmuhu cilmigaad rumaynaysa ilaahay inuu cilmi leeyahay oo wax walba jaangooye aada rumaynaysa marka aliimaanu biana allaha tacaala calima bikuli shayin jumlatan wa tafsiilan ilaahay wax walba wuxuu garanaya oo ogaa oo cilmi ulahaa sida ay yihiin duuduub iyo fasiraadba ilahay waa garanaya azalan wa abadan weligiisuu garanaya sawaء kana dalika mima tacaluqa biafcaalihi aw biafcaali cibaadihi ama waxaase ha noqoto cilmiga la xidhiira ilahay afcaashiisa iyo xikmadda ku jirta waxaan markuu la abuuro waxa ka dhalan doona kulli ama ha noqoto waxa addoommadu ay samaynayaan camalka aynu samaynayno maanta inaad tukanaysid camalkaas ilaahay horey buu u yiqiinay intuuna adiga ku abuurin marka waxa la yidhaha cilmullahi baa la yidhahdaa oo waa la rumaynayo waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah subxaana wa tacaala awalu maa khalaqa khalqa alqalam ilahay wuxuu ugu horreeyo abuuray qalin bay ahayd markaasuu yidhi uktub qor waa qor maxaa qoraa buu yidhi ilahay qor maa yakunu ilaa qiyama saaca wax walba qor ilahay marka cilmigu ulaha marka marka ugu horeysa waa inaad rumaysaa cilmuhu waxaana lagu soo jamciyaa afartan cilmuhu waa cilmiga koowaad wa mashiicatuhu ay iraadatuhu inuu doonay wa katbuhu inuu qoray wa mashiicatuhu inuu doonay wa khalquhu inuu abuuray marka ilahay marka ugu horreysay cilmigu ulaha haddana wuu qoray oo looxa maxbuudku ku qoray haddana wuxuu doonay inuu abuuro wuu abuuray haddana markaasu abuuray afartaa isdaba taalla ayaa qadar la yidhahda oo la isku daray markii cilmiga qadar abu abuurka iyo iyo kitaabadii iyiyo dooniftii kulli la isku daro ayaa qadarta la yidhahdaa afartaa rugni la isugu timaadaa qadarta marka kaa ugu horeeya waa alcilmu labo athani waa kan labaad waxa weeye aliimaanu biana allaha subxaana wa tacaala kataba dalika fi lawxi lmaxfuud cilmigii uu ilaahay ogaa oo cilmi u yeeshay wax walba oo dhici doona kaa'inaadka oo dhan waxay noqon doonaan caasi iyo mudiic wax walba loox maxfuudka ku qor haddana waa kaa arrintaas ayuu ku qoray marka allah subxaana wa tacaala ilahay waxau yidhi marka alam taclam miyaadan ogey ana allaha alle yaclamu ma fi lsamaai waalard ina dalika fi kitaab ina dalika allah labadiiba daliishoodii wataa cilmigii iyo kitaabadiiba ilahay aayaddaas inoogu cadeeyay alam taclam ana allaha alla yaclamu inuu cilmi ulaha ogaa ma ay aladii fi samaawa samada oo dhan wax walba oo ku sugnaa ilahay waa ogyahay cilmiga ulaha waalardi iyo dhulkaba ina dalika arrinkaasna marka fii kitaabin kitaab buu ilaahay ku qor waa looxa maxfuudka wey ina dalika cala allahi yasiir waka wa fi saxiixi ha fi saxiixi muslim can cabdillahi bn cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma qaala waxa uu yihi samictu rasuula allahi sala la sl rasuulka ilahi baan ka maqlay yaquulu odhanaayo kataba allahu alla wuxuu qoray maqaadiira alkhalaa'iqi jaangooyadii makhluuqa oo dhan ayuu ilahay qoray qabla an yakhluqa asamaawaati waalard intuunan abuurin samaawaadka iyo dhoolka leanna samaawaadka iyo dhoolku waxa weeye waa makhluuqaad bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano oo aan dhul jirin sama jirin ayuu ilaahay sii qoray ha kaana allahu walam yakun macahu shay buu yihi nebi ilaahay keligiisaa jiray oo aan wax jooga oo kala joogin kabacdi u abuuray isagoo ahaa halkaa marka waxaanu ka garannay rukn labadiisii rugni qadarka alcilmu cilmiga ilaahay walkitaab ilahay inuu qoray ayaad ogaanaysaa oo rumaynaysaa athaalit waxa weeye aliimaanu biana jamiica alkaa'inaat laa takunu ila bimashii'ati اllahi tacaala wax walba oo adduunkan jooga oo dhaca oo yimaada oo nool wax walba ilaahay mashiicadiisa iyo iraadadiisa mashiicadu waa doonista ilaahay baa doonay ilaahay baa saa ugu talagalay ama ha la xidhiidho afcaasha ilaahay ama ha la xidhiidho afcaasha makhluuqa oo waxaan ilaahay doonin adduunkan kama dhici karaa ha wa rabbuka yakhluqu maa yashaa buu yidhi ilaahay wayakhtar ilaahay wuxuu doono ayuu abuuraa oo doortaa inagu waxba malihin waxna ma dooran karno marka mashiicada ilaahay bay wax walba ku socota wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonana waa sameeya haddaba marka allah wuxuu doono haddii uu sameeyo oo waxa weeye isaga aan cidina wax weydiinaynin wuxuu doonuu abuuraa cid kaloo wax abuuri kartana ma jirto iraadada ilaahay bay marka adduunkan oo dhan ku socdaa koomkaan wax ka dhici kara ma jiraan oon ilaahay doonin wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi huwa aladii alle allihii weeye yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa sidii uu doono yashaa waa mashiica sidii uu doono ayuu idii abuuraa wey amaa waxyaalaha makhluuqaadka afcaashooda la xiriira xataa allah waxa uu yidhi walow shaaa allahu waxa weye hadduu alla doono lasallatahum calaykum fala qaataluukum markii laga sheekeynayey inaad maaragtay jiraan dad waxa weeye aan doonayn inay idinla dagaalamaan oo waxa weye qoomkoodii ka diiday hadduu alla doono iyaga laftigooda aad ku sallidi lahaa ee ilaahay baa dhibtoodii idinka celiyey walow shaaa rabbuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun waxaan xataa ay samaynayaan oo shirkigaa haddii ilaahay uunan doonin oo waxa weye allah subxaana watacaala waa iraada kowniya la yihahda marka iraadadaa laba loo qaybiya iraada kowniya wa iraada sharciya iraada kowniya waxaa la yidhahdaa wax walba oo adduunkan ka dhacaya waa kowniga allah subxaana wa tacaala ayaa ogolaaday oo kownkiisa wey iraada sharciyana waxaa la yidhahdaa wix uu ina amray inaynu la nimaadno ilaahay wuxuu doonay in la caabudo shirkina ma doonin in shirki loo sameeyo laakiin iraada kowniya waxa wey ilahay waa qadaray qadar kowniya alraabic midda afraad waxa weeye aliimaanu biana jamiica alkaa'inaat makhluuqatan lilahi subxaanahu wa tacala kulli wax walba oo jooga adduunkan oo jira ilaahay baa abuuray ilaahay baana saas u galay ugu talagalay allahu khaaliqu kulli shayin buu yihi ilahay allah waa khaaliqii wax walba abuuray wahuwa calaa kulli shayin wakiil wax walbana isagaa waxa wakiilka wakalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira wax walba alla abuuray haddaba marka waa inuu qof walba rumeeyo ayaa loo baahan yahay wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun acmaashiina xataa aada samaynaysaan allah isaga abuuray marka cilmuhu wa kitaabatuhu wa mashiicatuhu wa khalquhu afartaasaa la yihahdaa aliimaanu bilqadar waxa loo jeedo waa afarta waa inaad rumaysid wixii ilaahay cilmigiisa waa inaad rumaysid wax alla wixii uu qoray waa inaad rumaysid wamaa asaabakum min musiibatin fabi wamaa asaabakum min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'a wax walba oo ilaahay uu abuuray oo ilaahay uu doonay oo idinku dhacayoo masiibo ah waxa weeye waxay ku tiilay looxulmaxfuudka intaan idinkaba layda abuurin waka haddaba waxau yihi shekh cuthaymin raximah llahu tacaala waaliimaanu bilqadari calaa maa wasafnaa laa yunaafii kama hor imaanaya qadarta aynu sheegnay an yakuuna lilcabdi mashiica somaynu dhihin addoonku waxba ma samayn karo wixii ilaahay uu doono mooye iraada kowniya la yihahda waa wixi ilaahay qadaray haddaba marka kama hor imaanaysay addoonku inuu mashiico leeyahay oo afcaashiisa uu samaynaayo ikhtiyaari inay yihiin waayo afcaasha labaa loo qaybiyaa waxa weeye horta wuxuu yidhi waxaa arrintaana kutusaaya sharcigaa kutusaaya oo bayaaniyey caqliguna waa kutusaaya caqliga iyo wax walba waa kutusbaaya waxau yidhi ama sharcu faqaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi faman shaaa اtaqada ilىa rabbihi allagiis qofkii doona qofkii doona waxa uu samaysanaya ma aadan meel u noqdo oo macnaha shaaca qofkii doonaan waxaa la siiyey macnaha iraada inuu qofkaani leeyahay ayaa la siiyey waa ka factuu xartakum anaa shiitum bani dumarkiina markaa u imaanaysaan saad doontaan ugu imaada mashiica la siiyey marka fattaquu llaha ma stadactum bali intaad awoodaan alla ka cabsada wasmacuu wa atiicuu allana maqla oo adeeca nabigana calayhi salaatu wasalaam marka inaynu awoodna leenahay oo fattaqu llaha ma stadactum waa awoodii ilahay awood inuu ina siiyey iraadana aynu leenahay ayaa laynoo caddeeyey ilahina wuxuu laa yukalif laa nafsa ilaa wuscaha waxayna awoodin qofna laguma waajibiyo ama alwaaqica sida waaqica oo xaqiiqada ah oo caqliga iyo wax walba aad ku garanaysa waxaad arkaysaa ana alinsaan qofkii qof walba ana lahu mashiica inuu iraado iyo doonitaan leeyahay oo wuxuu isagu rabo oo acmaasha ku imaanaysa oo dhan afcaasha oo dhan labay noqonayo mid isagu ikhtiyaariyo uu doorto oo isagu uu raalli ka yaho oo dooranayo iyo mid si sudfaa ugu dhacdo hadda inuu qofku maanta uu salaada aado oo soo tukado oo ikhtiyaarigiisa u isla doontay laakiin inay inta qandha qabato uu garuuro oo qandhanayo ma uu dooran isagu laakiin ikhtiyaari ma aha taas waa daruura waa khasab waa waxaad ku khasban tahay waa kowni wa sidaa daraaddeed marka qof walba waa garan karaa oo bilow aamni ah maanta waxa uu isagu rabo oo uu dooranayo iyo waxa uunan isagu doonaynin uu kala garan karaa waka laakiin maxaad aaminaysaa falaa yakunu fi mulki illahi subxaana wa tacaala shay-un ila bicilmi wa qadarih wa mashii'atih wax uunan ogeyn ouna isagu qadarin oo uuna doonin kama dhici karaan adduunkan leannahu isagaa boqoro hoole wey sidoo kale wuxuu yidhi sheekh cuthaymein waliimaanu bilqadar calaa maa wasafnaa waxa weeye sida aynu sheegnay laa yamnaxu alcabd ixtijaajuh xujatan calaa maa taraka min alwaajibaat sidoo kale markuu sheikhuu inoo caddeeyey inaynu inkiraynin awooddii dadka ayaa haddana waxaa lainoo caddeeyey inaynu qadarta deliishan karin oo khaladka aada samaysid ama waajibaadka aada ka tagtay ama acmaasha xuno aada samaysado macaasida ah ilaahay baa qadaray ma odhan karin kownan ilaahay waa qadaray laakiin sharcan ilaahay sidii uu ku amray oo ama kaa xarimay inaad samaysid bay ahayd ma ahayn inaad waxa weeye deliishatid waxa weeye qadarta oo aad tiraahid ilaahay baa qadaray waka midda hore allah waxa uu yidhi sayaqulu sayaqulu aladiina ashrakuu kuwii gaaladaha waxay odhanayaan low shaa allahu hadduu alla doono ma ashrakna waka bal fiir annaga iyo aabbayaashee ma aanu ma ashraknaa walaa aabaana ma aanu shirki ma aanu samayneyn bay ohan odhanayaan oo way deliishanayaan waa shuqulkii marka gaalada wey marka qof deliishada haddaad aragtid xumaanta u deliishanaya qadarta eebe waa qof khariban weeye qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana ma ilahay baa idin amray wa cilmi la imaadeen waxaad samaynaysaan wax kale u samayn maysaan hawadiinna unbaad raacdeen wax qiimo aada leedihiinna ma jirto in tattabicuuna ila danna waka wain antum ilaa takhrusuun waa iska been hawaasaysaan danni baad raacdeene cilmi ma haysaan baa loogu jawaab sidoo kale rusul baa ilaahay soo diray waajibaad baa layna amray waa laynoo caddeeyey wax walbaa laynoo caddeeyey ilahi wuxuu yihi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul ha rusul baanu soo dirnay si aynan dadku hadhow xujo u helin oo qiil u helin ayaanu u caddaynay oo rusul usoo dirnay si ay xaqa iyo baatilka u kala caddeeyaan haddaba qofkii rasusha raaca oo dariiqoodii marana waa hanuunay oo wanaag buu la yimi kii aan rusushi raacin oo inkirana oo diidana hataa isagaa ku talagalay cadaab iyo dhibaato sidoo kale imaamu albukhaari waxa uu wariyey iyo iyo muslimba ay wariyeen lafdiguna waa lafdiga imaam albukhaariye ayaa waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam maa minkum min axadin ilaa qad kutiba lahu waxaa loo qoray qof walbo idinka ida ka mid ah waxaa loo qoray oo waxa weeye loo sii diyaariyey maqcadahu booskii uu ka geli lahaa min annaari naarta aw min aljanna jannada he qofkii naar geli lahaana booskiisii diyaar waaye kii janno geli lahaana booskiisii diyaar waaye faqaala rajulu nin baa waxa uu yihi markaa oo raggii ka mid ahaa alaa natakilu miyaanu tala saaranayn marka ya rasuul allah waxaan camalka u samaynayna maanu marka bes wixii ilahay noo qadaraan maraynaaye maan iska dayna camalka qaala waxa uu yihi laa icmaluu camal sameeya fakullu muyasaruun ha uma qara'a waxuu ah qof walba wixii loo abuuray riwaayadda muslim waxay fakullu muyasar limaa khuliqa leh nabigu wuxuu yihi markaa wuxuu akriyey faama man acطaa waاtaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilisra kii ilaahay rumeeyey oo raacay waxaan u fududaynaynaa jannadii dariiqi lagu gaari wamaa man bakila wastagna wakadaba bilxusna fasanuyasirhu lilcusra kaana naar baa loo fududaynaya sidaas daraaddeed marka qof walbow dariiqii lagugu talagalay baa laguu fududayne dadaal adugu waa ka sidoo kale ana allaha subxaana wa tacaala qofka amara alcabda waxuu amray wuu amray wanahaahu wuuna ka naayey walam yukalifhu kumana kalifin ilaa maa yastadiicu wuxuu awooda mooye marka adigu amarkaan fuli nahyigan waxaan lagaa nahiyeyna banaanka ka mar ilahina wuxuu ku yidhi fattaqu llaha maistadactu ha dhihin marka walaa nukalifu nafsa ilaa wusca ha dhihin marka anigu qadartari baan daliishanayaa oo waxa weeye camalkii aan ka tegey ilaahay baa qadaray waxaan aan sameeyeyna xumaantaana ilaahay baa qadaray taa lagaa yeeli maayo taas wax lagaa yeelaayo ma aha oo waa kiraan aan soconaynin marka sidaa daraaddeed ayaan rabaa qofku inuu ilahay inta ka cabsado uu ku dadaalo wixii alle uu amray inuu la yimaado marka hadda adiga waxa lagugu cadaabayo ama waxa weeye janno lagugu siinaayo waxa weeye waa qadartii sharciga ahayd wixii lagu amray inaad la timaadid wixii lagaa nahiyeyna aada banaanka ka martid laakiin adigu ma garanaysid janno iyo naar maxaa lagu qoro sidoo kale ana allaha subxaana wa tacaala markuu qadarka qadaray waa siri weeye wax qarsoon wey laa yaclamu ila allah wax adiga laguu qoray ma ogid meelaad mari doontidna ma ogid waa sir weeye marka ha sirullahi baa la yidhahda waa qarsoon yahay marka adiga marka isaga ha raadsane waxaa raadsataa wixii shareecada lagugu caddeeyey oo lagu amray ku dhaqan oo raac oo la inu sidoo kale waxa uu yihi sheekh cuthaymein annanaa naraa waxaanu aragnaa qofka insaanka yaxrisu inuu ku dadaalayo wuxuu rabiyayaa weli macnaha qofka qadarta daliishanaya qofka insaanka wuxuu ku dadaalayaa adduunyada wixii anfacayey maantao dhan buu dadaalaya si walbuu u dadaalaya dukaankiisii waardiyu ka qabana wax walbuu samaynaya waa xisaabtamaya shilin inuu isdabamara ma rabo oo siduu marka saa ugu dadaalayo waxa weeye ma ugu dadaala daacada ilaahayn haddana haddii wax khalad ay yimaadaan oo qofkii shaqaalaha ahaa wax kaldo oo qofkii shaqaalaha marka uu yidhahdo ilaahay baa qadaray kama aqbalaya wuu canaananay bal u fiirso laakiin hadduu isagu daacadii ka tago oo khalad uu sameeyo ama xumaan ku dhaco wuxuu ku leeyahay ilaahay baa qadaraya naga deh ha hadii canaanaysa ilaahay baa qadaray arrintaas waa khalad marka wax la aqbali karana ma aha leannahu hadda u fiirso qof insaana oo waxa weeye garanaayo wax walba ayaa maanta waxa weeye wuxuu ku dadaalaya oo aada iyo aada ugu dadaalaya inuu waxa weeye si walba naftiisa u badbaadiyo tusaale yar marka wuxuu yihi shoctaymen tusaale yar buu keen wuxuu yihi laba wadaa jirta waddo waxaa lagu yidhi waddadaas waxay ku dhammaataa oo ay ku geenaysaa beled beledkaasi waa beled fawdo ah waa dhibaataa ka jirta waa la isdilaya waa la isbirilaqaysanaya mashaakil oo dhan baa yaalla dhibaato amni ma jiro waa fawda wey haddii lagu arkana waa lagu dilin xoolahana waa lagaa dhici waddo kalena waxaa lagu yidhi waddadaasi waxay ku geenaysaa magaalo amniya oo wanaagsan oo nadaamsan oo maamul ka jiro oo amniya oo wax dhibaataa lagu geysanaynin oo xoolahaaga aan lagaa boobeynin he qofku waddadee raacayaa marka laabudda qofka caqligale wuxuu raacayaa waddada wanaagsan marka tusaale waxa weeye wadadan dhibaatada magaalada fawdada a ku geynaysa oo mashaakilka ah waa wadada naarta ku geynaysa wadada wanaagsan oo amniga iyo raaxada ku geynaysana waa wadada jannada ku geynaysa he labada wado mid dooro wey marka adugu labada wado mid dooro mithaal aakhir buu yihi sheiku mithaal kale qofka mariidka oo xanuunsan oo maanta dhakhtarka tegey waxaad arkaysaa dawo kharaar oo aadan liqi karin baa lagu soo qoraya cun baa lagu leeya dawadaa waa ina cuntaa oo waxa weeye dawadaas cun baa lagu leeya qofkii waa su khasbay naftiisii ayuu ku khasbayaa inuu dawadan cuno sababtu waxa weeye wuxuu doonayaa caafimaad buu raadinaya waxaa la odhanayaa cunto uu jeclaa baa waxaa leeya cuntada ha cunin khatar baa kuugu sugan ha sankor baad leedahay macaankii jooji dufan baad leedahay hilibka jooji wax walba dufan la jooji ha cunin cuntadii uu jeclaabaad arkaysaa qofkii uu banaanka ka maray sababtu maxay tahay ma raba inuu inuu dhinto saas daraaddeed marka haddii ilaahay ku yidhi waxaan xaaraanta aad jooji naar baa ku gelaysaaye waxaan wanaagsanna la imow jannaa ku gelaysaaye haddii lagu yidhi hadda waa inaad raacdaa oo aadan diidin sidoo kale qofka waxa weeye xujaysanaya waxa weeye qadarta oo odhanaya qadarta rabbi xujaysanaya markuu xumaanta sameeyo ama waajibaadka ka tago isaga laftigiisa haddii loo deliishado qadarta ma aqbalayo ma aqbalayo oo maanta haddii qofki inta lagu khaldamo khalad lagu sameyo lm ilahi baa qadaray iska dhaaf wuxuu ma ka aqbalayo may buu kuleeyay adaa khalkan sameeyey adaa asbaabta la yimid aduu ku canaamay waka haddaba seebaad marka adiguna qadartii u daliishanaysaa markaad xumaan samaysid aada waxa weye dadkiina aadan uga aqbalaynin waxaa la sheegay oo waxa weeye qise la wariyaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu nin baa xilligii cumar ibn khadaab amiirulmu'miniin ahaa ayaa nin wuxuu xabay waxa weeye waxbuu xabay markaasaa waajibkiisi wuxuu noqday maxkamaddii waxay ku xukuntay in gacanta la gooyo cumar ibn khadaab baa loo keen markaasuu wuxuu yidhi mahlan yaa amiir almu'miniin horta balukaabi intaada gacanta iga jarin maxaad gacanta iga jiraysaa inamaa saraqtu biqadari illah waxaan waxaan u xaday ani qadar ilahay baa qadaray waxaad gacanta ii goynaysaa marka cumar ibn khadaab waxau yidhi marka annaguna inamaa naqdacu waxaanu u goynaynaa gacantaada biqadari illah ilahay qadarti kow inta laga siiyey baa ilahay baa qadaray in gacanta lagaa gooyo orad hadde marka ha haddaad adigu qadarta daliishatay hadda adda qadarta lagu daliishanay marka taasi waxay kutusaysaa inaynan waxa weeye qofka qadarta daliishanaya oo odhanaya qadartaan daliishanaya inuu khaldan yahay ayaa halkaana ka garanaysa waliimaanu bilqadari marka in la rumeeyo qadarta ebe waxaa laga faa'iidayaa fawaa'id aada iyo aada u wanaagsan alula midda ugu horeysa alictimaadu cala allahi subxaana wa tacaala ilaahay baad kala saarsanaysaado o ictimaadaysaayo cid kale isku xiri maysid wixii ilaahay kuu qadarayna waad ku sabrin wixii ilaahay kuu qadaro wanaagana waad ku shukriyin marka sidaa daraadee ilahay baa ictimaadaysa ha athaniya qofka qadar anahu laa yacjabu almar'u binafsihi qofku hadduu qadar rabbi rumaysan yahay naftiisa ajama gelinayso hadduu wanaag sameeyey alxamdu lilah ilahay baa waafajiyey bu odhanaya ee waxa weye anaa keensaday iyo anaa saana ma odhanayo sidii maaragtay fircoon iyo qoomkiisi qaanuun uu yidhi inamaa utiitu calaa cilmin cindi ma odhanayo ee waxa way qadarti rabbi ayuu rumaysan yahay wuxuu leey alxamdu lilah ilaahay baa iwaafajiyey athaalita midda saddexaad qofka qadarta rumeeya adtuma'niina buu helaya qalbiya qalbigiisa idmiinaan buu helaya oo wuxuu ogaanayaa wax alla wixii uu helayna ilaahay inuu u qadaray wax alla wixii dhaafayna inuunan heleen ha saa daraadeed watuu nebigu lahaa calayhi salatu asalaam waclam ana maa asaabak wax walba oo ku asiiba waxa weye waa biqadar illah kuma dhaafeen marna kuma dhaafeen ilahina waxau yidhi maa asaabaka min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabraa wax walba oo waxa idin asiiba oo idinku dhaca ilahay baa horey u qadaray nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min waxaa wax lala yaabo ah qofka mu'minka arrintiisa haddii dhibaataba haleesho waa sabraya fakaanat khayran lahu haddii wanaag uu helana waa shukrinaya fakaanat khayran labadiiba khayr bay uta arrintaa marka walaysa ila almu'min qof aan mu'min ahaynna arrintaas uma sugnaato ha marka waxaa lafdiga xadiidku cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulluhu khayr amarkiisaba waa khayr walaysa dalika arrintaasina uma sugnaato liaxadin ila almu'min qof mu'mina mooye in asaabathu sara haddii uu wanaag farxad iyo wanaag iyo wax wanaagsan helo shakara waa shukrinaya kaana khayran lahu ajir baa loo sii qoraya shukrigiina wain asaabatu hadday asiibto dara dhibaatana sabara waa sabraya fakaana khayran lahu khayr iyo wanaag buu helaya rawahu imaamu muslim wakayru baa wariyey waka waxa uu yihi marka sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waqad dalla waxaa ku dhumay fi lqadari qadarta daa'ifatayni laba kooxood baa ku dhumay iyaguna laba kooxood ayaa ku dhumay kooxda koowaad waxa weeye aljabriya ha sidii mucadiladii oo kale iyo wey iyo jahmiyad nimankan aljabriya la yihahdaa waxay yidhaahdeen addoonku waa majbuuro waa khasbayna waxay ku tusaaleeyan yidhahdeen caleenta geedka saaran oo dabayshu ruxayso oo hadba dhinac u ruxayso caleentaasi ma way iska celin kadhaa dabaysha waa ku khasban tahay sow ma aha qofkuna waa saasoo kale bay dhehen ilaahay wuxuu qadaray wuu ku khasban yahay iskamana celin karo dhinacna ugama leexan karo waa majbuur bay dhehen ha jab bay ka keeneen waka waxay dhahan marka waxba looma canaanan karo hadduu zinaysto waxa weeye ilahay baa qadaray hadduu khamri cabo ilaahay baa qadaray hadduu dilo ilaahay baa qadaray hadduu xado ilaahay baa qadaray hadduu cibaadaadkii ka tago ilaahay baa qadaray wax walba saasay u daliishadeenoo dembiba male bay yidhahdeen wuxuu yihi sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala qoladaa marka jabriyada ah waxaa lagu radinayaa shar sharciga iyo waaqica labaduba waa radiyaya sharcigu waxa weeye ana allaha tacaala ahbata lilcabdi ilaahay addoonka wuxuu u sugay iraada iyo mashii'a isagaa doonay waxaa xumaantaa markuu samaynaayo isagaa doonay ilahay wuxuu yidhi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira minkum waxaa idin ka mid a man yuriidu dunya mid adduunyo doonah oo waxaan adduunyada u ordahay wa minkum man yuriidu alaakhira iyo mid aakhirada iraadaa marka loo sugay inuu isagu waxaan doonaya ilahay wuxuu kaloo yidhi faman shaaa falyakfur ha qul allah subxana wa tacaala waxau yihi waqul ilxaqu min rabbikum rabbiga xaggi ayuu xaqi ka yimide faman shaaa falyu'min qofkii raba ha rumeeyo waman shaaa falyakfur kii doonana ha gaalooda maxay natiijaday noqonaysaa ina actadnaa lidaalimiina naara waka naar baan u diyaarinay axaada bihim suraadiqu waxaa naar baa loo diyaariyey kii gaalooday ee kii rumeeyeyna jannaa loo loo diyaariyey waka sidaa daraaddeed marka qofkii mu'minkaana ilaahay waxau yidhi man camila صaalixا falinafsihi waman asaa facalayha wamaa rabuka bidalaami lilcabiid adduunyadaas oo dhan marka waxay radiyeysaa inaan la daliish inaan la diidi karin oo qofku uuna odhan karin aniga waa khasbanahay iraada melihi ma khasbanid beentaana weeye ee waxa weeye allah subxaana wa tacaala iraaduu ku siiyey iyo waxa weeye awood ee adiga ayaa daalim wa ama alwaaqic waaqع waxa weeye faina kula insani yaclamu alfarqa bayna afcaalihi afcaashiisa alikhtiyaariya oo isagu uu dooranayo iyo kuwa khasabka ugu yimid uu kala garanayo sida matalan qandhada ku qabatay gariirka aad gariiraysid waa turunturootay meel baad ka dhacday adoo iska socdaa turunturootay ma aadan doonin adiga inaad turunturootid ama aada jabtid ama shil geshid adiga ma aadan doonin waxa weye waa arrimo gacantaada ka baxsanoo ilaahay kuu qadaray waa bilqadar waa masaa'ibtaas ilaahay qadaray inaad ku sabirtid baa rab marka taas ayaa kuu caddaynaysa hadda kaa jabriga ah oo ku odhanaya aniga ilaahay baa qadaray wax walba haddaad seer ku xaabisid isna waa ku dilay waxuu ku leeyahy maxaa ii dishay hee kuma dilina ilaahay baa qadaray haddaad tiraahid ma kaa aqbalay wuxuu ku leeyahay may adaa doonay inay idishid marka laakiin macaasida markay samaynayaan ama daacada ka tegayaan bay u dariishanayaan oo odhanayaan ilaahay baa qadaray taasina waa khalad wax wanaagsanna ma aha ilahay laga baqa wanaag amaa raddiga lagu radinaya daa'ifada kale oo qadariyaa la yidhaahdaa ha iyaguna maxay yidhahdeen waa bilcagsiyo way isku soo horjeedeen waxay yidhahdeen ilaahay waxba ma qadarin ha qofku isagaa waxa samaynaya isagaa doonay isagaa abuuranaya oo afcaasha addoommadu ay samaynayaanba ilaahay ma qadarin badi isaga ayaa qofkan la yimid waxaan isagayna ku xihan tahay shaqana ilaahay kuma leh bay iyaguna yidhaahdeen allahu akbar oo waa diideeno walamru unufun bay dheheen waa kuwii cabdullaahi ibni cumar waxa weeye uu ka beri noqday markii loo sheegay oo ay waxaa u yimid niman taabiciina ayaa cabdullahi ibni cumar u yimid markaasay xaramka ku kulmeen marka kuufo iyo halkaas waxaa ka soo baxay niman waxa weeye odhanaya iyo basre iyo waxaa ka soo baxay niman odhanaya laa qadar walamru unufun hadda ayay wax walba bilaabanayaano wax la qadaray ma jirto ilaahay horey wax uma qadarin ayay yidhahdeen markaas cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi haddaad kuwaa u tagtaan fa aclimhum u sheega annii bari-un horta anigu inaan beri ka ahay u sheeg anigu sideeda inaan kuwaa beri ka ahay wa annahum buraa'aau minii iyaguna ay beri iga yihiin u sheega oo inaan ka beri ahay arrintaa horta gaarsiiye waka sababtu maxay tahay qadartira bay diideen xadiidka soo socda buuna markaa waxa uu sheegay waka marka qoladaasina qadariyaa la yidhaahdaa oo qadarta waa diideen waa kuwuu nebigu yidhi hadday dhintaan ha soo booqanina oo ha salaaminina waxa weeye waa kuwo maaragtay xun oo aada iyo aada u xun weeye marka kuwaana waa la iska ilaalinayo ilaahayna hadduu dooni lahaa walaw shaa allah walaw shi'na labacatna mi fi kulli ummati rasuul ilahay waxau yidhi walaw shi'naa haddii aan doonno walaw shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha haddaanu doonno naf walbaba hanuunin lahay laakin allah ma duunin walakin xaqa alqawlu mini la amna ana jahanama min aljanati wannaas ajmaciin ala kuli xal marka adiladu waa badan tahay radiyaya inay waxa weeye kitaabka iyo sunahaba aada uga buxda ama caqliga waxay kutusaysaa allah subxaana watacaala koomkan uu abuuray oo faraha badan oo diyaariyey inayna suurtagal ahayn inay ka dhacaan wax uunan isagu doonin ha so mulkiga ilaahay wey seebaa marka mulkiga ilaahay u odhan kartaa anaa wax abuuranaya anaa hadda waxa weye waxaan rabo samaynaaya ma odhan kadhib waayo waxaana waa mulkiga ilaahay ilaahay baa iska leh adiguna waxba kama samayn kadhib sidaas daraaddeed ha ku khaldamin oo waxa weeye arrinta aada iyo aada la isaga ilaaliyo intaa markaa arkaan ulimaan intaas ayay waxa weeye ku egyihiin oo waxa weeye aynu maarka goyn martabadii labaad almartabatu athalita martabada saddexaad waa alixsaanu waana ruknun waaxid waa hal rukni ixsaankii wey wa huwa an tacbud allah alle inaad caabudid wey kaannaka sidii taraahu adigoo arkaya fain lam takun taraahu haddaadan adigu arkaynin alle aadan arkaynin fainahu yaraaka isagaa ku arkaya waka wadaliilu qowluhu tacaala baa daliilu ah ina allaha alle maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun kuwii alle ka cabsaday ayuu la jira waladiina hum muxsinuun oo macooda yahay oo u gargaaraya wa qowluhu tacaala watawakal cala alcaziizi alraxiim alle tala saaro allihii casiiskaa alraxiimi naxariista badna alladii yaraaka allihii ku arkaayo xiina taquumu markaad cibaadada u istaagaysay wa tuqalibuka aada ku gedgediyeysay wa tuqalibuka aada ku gedgediyeysid fi saajidiin sujuudda aada ku gedgadoomaysid inahu huwa asamiicu alcaliim waka wa ama adila fi sunna xadiidka ayuu inoo imaan doona oo dheer xadiidka jibriil laakiin horta waxaynu akriyaynaa sharaxa sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala u sharaxay qaala waxa u yihi shekh cuthaymiin alixsaanu did lisaa wey ixsaan waxaa la yidhahdaa kasoo horjeedka xumaanta ayaa la yidhahdaa xumayn iyo ixsaan ba kasoo horjeeda waxaana weeye macnihiisu badlu lmacruufi badlu linsaani almacruuf inaad dadka waxa weeye macruufka iyo wanaagga aad dadka u u gudbisid wa kaful adaa xumaantana aad ka haysatid ha labadaasuu kusoo koobnaa waa iisaalu lkhayr wa kaful ada xumaanta dadka ka hayso wanaaggana sii oo waxay wanaag u gudbi marka waxaa dhici karta inuu macruufku ka yimaado xagga waxa weeye maaragtay maalka inuu ka yimaado jaahiisa cilmigiisa badankiisa intaa waa ka imaan karaa marka maal dadkii wanaag baad ugu samayn kadhaa jaah iyo sharaf aad leedahay iyona shafaaca wanaag baad u samayn kadhaa waxa weeye waa dadka dhexdoodii cilmigaagii baad u gudbin kadhaa jirkaaga iyo awooddaada ayaad qofkii ku caawin kadhaa inaad ama shaqo la qabatid ama wax caawisid saddex intaba tusaalayaasha afarta sheikha inoo tusaalaynaya qaala waxa uu yidhi wa ama almaal maalkii miyaa hadde waxa weeye sadaqadii baad ka bixinaysa zakadii baad ka bixinaysa wax laga bixiya maalkana waxa ugu fiican zakada ha leanna waa xaqu lmaal wey waa waajib way waa ruknu min arkaan liimaan arkaan lislaam oo waa soo marnay haddana nafaqadii la nafaqaynayay ee dumarkii zawjaadkii caruurtii waaridkii qaraabadii kulli dadkii muslimiintaha sadaqada dadkii baahnaa masaakiinta la siinayo kulli waxaasoo dhan ayay maalkii badlulixsaan waa ixsaan wa amaa badlu lmacruufi qofku macruufka uu ku bixinayo bijaahi jaahi fi ljaah jaah waxa weeye mansilada iyo waxa weeye maalan maanta qofka madaxda ah ayaad waxa weye ku qadarinaya adigu oo warkaaga inuu yeelo ayay u badan tahayo agtiisa sharaf baad ku leedahayo waana waad isku fiican tihiin qof kalobaa dan kale qofkaani kama dhammaysan kara dantiisii waad uga soo dhammaystay qofkaan wanaaggaan u samee shafaaca la yidhahda waad u shafaaco qaad badluljaah baa la yidhahda wa amaa bicilmihi cilmigii miyaa fa nashru lcilmi wey cilmigii baad fidinaysa ama markaa muxaadaraad ama kutub la akriyo ama duruus la dhigo ama waxa weye dadkiioo la waaniyo mawaacidii khudbadii jumca kulli waxaasoo dhan buu qofkii samaynaya ama qofka awoodi karo kutub uu qoro kulli sidaa hadda culammada kutubteeda aanu akrisanayno waa badlulixsaan waxa weye ixsaankii ayay inoo fidiyeen oo cilmigoodii iyo wanaagoodii mawcidada ood marka samaynaysidna meel walbay gashaa dadka meel walba waad la fadhidid majaalista guryaha marka la joogo kulli wanaagga in la amro dadka laakiin mar walba majlis markaa fadhiisatidba majaalista caamkaa iyo mawcidaha ka dhigin sababtu waxa weeye dadku ma jecla inay iska sheegsheekaystaan bay rabaan laakiin marmar in la waaniyo kaana yatakhawab wuxuu nabiga calayh salaam wuxuu ahaa mawcidada maalin walba ugama dhigi jirin xogaa waxa weeye hadba wakti buu dhexaysan jiray wa ama alixsaanu ila ila annaasi bilbadan jirkaaga iyo awooddaada iyo xooggaaga dadka aad ku caawinaysa nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam wa tuciinu arajula ninkii baad caawinaysaa fii daabatihi daabadiisiibuu fuulaya fataxmiluhu caleyha kor baad ugu qaadaysa aw tarfacu lahu mataacahu sadaqa amase waxa weeye markuu fuulay oo hash geeliisii uu fuulay istaagtay dhulkii alaabtii tiilay ayaad markaas u dhiibaysaa ood caawinaysaa kulli waxaasoo dhan marka waa ixsaan qofkii loo samaynaayo waka wa amaa binnisbati lilixsaan fii cibaadat illahi taasi marka waa tan dadka loo samaynaayo oo ixsaankii laba u qaybsamaa mid ilaahay ixsaan oo cibaadadii soo gelaya iyo mid dadka loo samaynayo marka kii dadku inoo dhameeyayoo dadka waxay noqotaa ama cilmi la baro ama maal la siiyo ama waxa weeye wax lagu caawiyo ama waxaasoo dhan ayay noqotaa ama alixsaanu binisbati waxa weeye fii cibaadati illahi subxaana wa tacaala waxa weeye waa sida shiikhu uu sheegay wa an tacbud allaha alle inaad caabudid nebigaana saas u caddeeyey oo xadiidka jibriil inoogu imaanaysa an tacbud allaha kaanaka taraa inaad sida adiga arkayoo kale inaad alle u caabudid ha marka cibaadada noocaasa waxaa la yidhaahdaa cibaadatu raqba oo qofkii iyo shawq iyo waxa weye cibaadatu dalab washawq baa la yidhahdaa isagaa qofkaana cibaadadii raba isagaa jecel isagaa doonaya dhib kuma aha aad buu u raba wuu jeceliy qofna waxa weeye fain lam takun taraahu fainahu yaraaka cabsi baa la yidhahda ha waa cibaadatu lkhawf baa la yidhahda haddaadan adigu aadan alle arkaynin oo aadan u caabudaynin sidii adigu arkayoo kale hee isagaa ku arkaya ka cabsa marka oo ha samaynin wax uuna raalli ka ahayn marka addarajatu athaaniya ayaa la yidhahdaa taan tan hore oo derajada koowaad waa dadka wan wanaagsan oo saadiqiinta ah oo khushuucaya oo waxa weeye sida ibnulqayim uu yihi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi wa cibaadatu araxmaani gaayatu xubbihi maa dulli maca dulli caabidii maca dulli caabidihi humaa ruknaani labadaa rukni wey marka taas hore wuxuu yidhi wa cibaadatu araxmaani cibaadada raxmaanka la caabudaayo waxa weeye gaayatu xubbihi jacay iyo xubbi baa loo qabaa shawq uu jeclaanaa qofka maca dulli iyadoo la isdullaynayo maca dulli caabidihi kan caabudaayoo isdullaynayo humaa ruknaani labadaas ayaa laba rukniya oo cibaadada wanaagsan waa dadka la yidhaahdo cibaad araxmaan oo waxa weeye addoommada wan wanaagsan cibaadadoodu ay aad iyo aad u sarrayso kuwaas wa amaa qofka ku jira ku xiga waa darajada labaad oo fa in lam takun taraahu buu soo gelaya khawf iyo cabsi iyo waxa weye war haddaad salaaddii ka tirtid alla kama dhuuman karo allah baa kuu jeeda intuu ku cadaabi lahaa waxa weeye salaaddii ku dadaa oo waxa weeye aada u dadaa marka taasina cibaadat alkhawf baa la yidhahdaayo qofkii waxaa u geynaysa cabsi marka labaduba waa wanaagsan tahay ilaahay ka cabso oo caabud oo waxa weeye rabbi ka cabso ha jacayl iyo xubbina u caabud inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaban wa rahaban wa kanuu lana khaashiciin waatuu yihi nabiga waatuu yihi allah subxana wa tacaala nebiyada markii uu ka sheekeeyey marka saddex afarta saddexdaa aan soo qaybinay arkaanu lislaam arkaanu aliimaan arkaanu alixsaan laba iyo tobanka rukniba xadiidkan soo socdaa oo xadiidu jibriil la yidhaahdo oo uu shiikhu halkan ku keenay isagoo dhammaystiran ayaa caddaynaaya oo laba iyo tobankaba kulmiyey adiladeeday kullina waa soo maray waxa uu yihi sheikhu raximah llahu tacaala waddaliilu min asunna daliilka sunnahu waxa weeye arkaanta aan soo sheegnay oo dhan xadiidu jibriil waa xadiidki jibriil almashhuuru caanka ahaa can cumar bn alkhadaab cumar bn khadaab baa laga weriyey radia allahu canhu amiir lmu'miniin qaala waxa uu yidhi baynamaa wakti naxnu annagu haddaan saxaabadii nahay juluusun aanu fadhino cinda rasuuli illahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka agtiisa aan fadhino daata yawmin oo maalin ah id daraca calayna waxaaba nagu soo baxay id fujaa-iya la yidhahdaa waxaa nagu soo kediyey oo durba nagu soo baxay calaynaa dusheenna rajulun nin shadiidu bayaadi diyar dharkiisu aada iyo aada u cadcad yihiin shadiidu sawaadi shacri timihiisuna aad u madow yihiin laa yuraa aan laga arkaynin calayhi dushiisa aharu safar nin safar ka yimid oo basaarsan oo booraysan ma aha walaa yacrifuhu mina axad reer magaalkii dadkayagii magaalada madiino joogayna oo nebiga la joogayna qof naga mida oo ninkaa yaqaanaa ma jiro ilay qofku qof hadduu kuu yimaado laba mid wey inuu qof safar ka yimid oo aan la garanayn uu yaho qariiba iyo inuu yahay qof hadda magaalada ka soo baxoo la yaqaan calaamadii marka lagu yiqiinay ninka qariibka ah oo safar ka yimid waxay ahayd inuu soo lugeeyey oo boor leeyahay oo basaarsan yahay oo daal ka muuqdo ninkaan maahay waxaad moodaa hadda inuu gurigiisa ka soo baxayo siday rawaadaha qaarkood caddeeyeen inuu hadda soo qubaystay oo quruxda ka muuqata ayaad moodaa wa mana garanayno nin naga naga mida ma garanayo walaa yacrifu mina ahad xataa jalasa ilaa uu u fariistay waxa weeye wuxuu fariistay suu usoo socday cinda rasuuli illahi sala allahu alay may xataa jalasa ilaa uu fariistay ila nabiy sala llah alay slam nebiga ayuu u fariistay xaggiisa fa asnada wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi labadiisii low buu wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi ilaa rukbati nabiyi sal ly slam waa ka marka suu ninkii usoo socday saxaabadii xataa ma dhihin aawe nebigii suu usoo socday ayuu nebigiioo fadhiya ayuu labadiisa low inta saa labada low ugu tiiriyo oo ka horgeeyey ayuu markaa su-aalahan ku bilaaba fa asnada rugbata ilaa rugbati wa wadaca kafayhi labadiisii calacaloodna wuxuu saaray calaa fakidayhi labadiisii low ayuu dul saaray ha calaa fakidi nabiyi sala alla alay slam miyaa mise waa calaa fakidayhi oo labadiisii low buu saaray labada riwaayaddu waa noqon karta w wa qaala waxa uu yidhi markaa ninkii waxa uu yidhi yaa muxamed muxamedow akhbirni iiga wara can ilislaami islaamka iiga wara ha oo ii sheeg maxaa la yidhahdaa islaam ay arkaantiisa iyo tiirarkiisa waa maxay faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi alislaamu islaamku waxaa weeye an tashhada inaad qirtid an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kalamaysan jirin wa anna muxamadan rasuulu allah nebi maxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay inaad qirtid watuqiima wa tuqiimu asalaa salaada inaad oogtid wa tu'tu azakaa sakada inaad bixisid watasuum watasuuma ramadaan ramadaan inaad soontid wataxuju lbayt xajka inaad soo xajidid in istadacta ilayhi sabiila haddii aada awoodido waddadii kuu fududaan qaala waxauu yidhi sadaqta run baad sheegtay shantii arkaanu islaam buu sheegay markaasuu waxa uu yidhi sadaqta run baad sheegtay qaala waxauu yidhi cumar facajabnaa lahu waaban la yaabnayba yas'aluhu wuu weydiinayaa wayusaddiquhu waa u rumaynaya qofku hadduu qof wax weydiiyo oo yidhaahdo waa saas hadduu yidhaahdo run baad sheegtay waxaa ka dhalanaysa labada qofba inay cilmigii horey u yiqiineen oo matalan hadda macallinku markuu ardayga weydiiyo o yidhahdo su-aashaasi waa maxay oo uu yidhaahdo saas weeye sadaqta buu odhanaya run baad sheegtay liannahu macallinku hore u yiqiin laakiin ardaygu hadduu macallinka su-aal weydiiyo oo yidhaahdo saas weeye ma odhanayo sadaqta ee wuu qaadanayaayo wuxuu aaminayaa inay saas tahay marka ninkaani nin cilmi la-aan hayso ma aha leanna waxa weye isagii baaba u rumaynayo wuxuu leeyahay sadaqta run baad sheegtay waka waaba jibriile xaggee cilmi la-aantu ka haysa way noo imaan doonta waka qaala waxa uu yidhi haddana markaa akhbirnii ii sheeg oo iiga warra can iliimaani iimaankii qaala waxauu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam iimaanki waxa weeye an tu'mina biاllah inaad ilaahay rumayso wa malaa'ikatii malaa'igtiisa wa kutubihi kutubtiisa wa rusulihi rusushiisa walyowmi alaakhir maalinta aakhira inaad rumaysid wa tu'mina bilqadari qadarta inaad rumaysid khayrihi wa sharihi shar iyo khayrba wuxuu leeyahayba inaad rumaysid qaala waxau yidhi sadaqta run baad jee qaala waxau yidhi haddana markaa fa akhbirnii iiga waran can ilixsaani ixsaanki qaala waxa uu yidhi ixsaankii waxa weeye an tacbud allah alla inaad caabud kaannaka taraahu sidii adigoo arkayoo kale fain lam takun taraahu haddaadan arkayn fainahu yaraaka isagaa ku arkaaya qaala waxa uu yidhi markaa faakbirnii can isaaca haddaba marka wuxuu halkaas inoogu caddeeyey oo xadiidka intaa hore ay sheeg uu sheegay laba iyo tobankii rukni oo ahaa arkaanu lislaam shan bay ahaayeen arkaanu liimaan lix bay ahaayeen waxa weeye markaas iyo arkaanu lixsaan oo rukniga waa laba iyo toban rukni laba iyo tobankiiba wakaa xadiidkaas jibriil ayaa sheegay oo macruufka oo nebiga calai slam ku caddeeyey qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can isaaca saacadda iga waran goormay dhacaysa qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam tan jibriilna garan maayo nebiguna garan maayo ma lmas-uulu canha biaclam min asaail ma lmas-uulu ma aha kan la weydiiyey canhaa saacadda xaggeeda biaclama mid uga cilmi badan min asaa'ili kan weydiiyey ugama cilmi badna ay macnuhu waxa weeye adiga iweydiiyey aniga aada iweydiisay iyo adiga iweydiiyey labadeenna midna ma yaqaan ilahay unbaa garanaa qaala waxa uu yidhi marka waxaa cajiib ah saacaddaasoo jibriil oo malaa'igta ugu cilmi badnaa oo amiinulwaxyiya iyo nebi maxamed oo waxa weeye afdalulkhalqiya ay garan waayeen ayaa dadqaar waxay ku odhanayaan saacaddii intaas iyo intaa iyo shii weeye shiidii baa lagu jiraayo waktigii waa dhow yahayo waxaasay ku odhanaya waxaasi marka waxba kama jiraane ilaahay unbaa garanaya saacaddu xilliga ay dhacayso qaala waxa uu yidhi markaa ninkii jibriil ba haddana waxa uu yidhi markuu yidhi nabiga calai salaam qaala wuxuu yidhi faakbirnii iiga waran can amaaraatiha marka calaamadaha lagu garta ii sheeg qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad aragtid ayaa lagu gartaa waxaa ka mid a an talida alamatu rabbataha addoontii an talida inay dhasho alamatu addoontii rabbataha rabbigeedii inay dhasho waxay culammadu ku fasireen xuquuqulwaalideynkaa badanaaya ama waxaa badanaaya addoommadiiyo markaasay leeyihiin ilma waxay dhalaysaa xor ah oo waxa weeye ninkii sayidkeedaa u dhalaysaa hadhow baa ninkii dhimanaya markaasaa waxa weeye sayidkii ilmihii baa noqonayo hooyadiina addoon bay ku jirtaa taasaana waa lagu fasiray xuquuqulwaalideynkana waa lagu fasiray wa an taraa inaad aragtid alxufaata kuwii cagacaddaa alxufaat alxufaata kuwii cagacaddaa alcuraata qaaqaawanaa ricaaa ashaai alcaala oo caydha ahaa ricaaa ashaai waxa weeye xoolaha raaci jiro ariga raacanaya marka wuu cagacaddaa waa qaawanaa waxa weye dhar ma qabin faqribu ahaayo alcaala waa faqriga wey ricaaa ashaai ariga raaci jiray yatadaawaluuna ku tartamaayo fi lbunyaan kuryaha dheerdheer ku tartamaayo ee maantaybay joogtaa taas qaala waxa uu yidhi marka marka labadaa calaamadood buu sheegay calaamado kaloo badanna waa jiraan ashraadu saaca lagu garto qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi wuxuu yidhi cumar bin khadaab famadaa ninkii wuu iska baxay marka mar alla markuu saa yidhi ayuu iska tegey ha fandalaqa waa baxay marka falabisnaa maliyan muddaan joognay saddex maalmood baa la sheegay riwaadaha qaar baa waxay odhanayaan xadiidka abu hurayre ayaa wuxuu odhanayaa ninkii markuu baxay oo dhaqaaqay buu nebigu wuxuu yidhi ruddu calay igu soo celiya ninkii iigu yeer waa raadinay mabaliba weynay waaba duulay ninkii jibriil buu ahaayo waa duulay fa qaala cumar waxa uu yidhi falabitnaa maliyan dhowr beri buu joog fa qaala waxa uu yidhi nabiga calay sl maalintii dambe yaa cumar cumarow atadri ma garanaysay man saa'il kii waxay weydiinaya ku ahaa ma garanaysay qultu waxaa yidhi allah warasuulu aclam aniga ma garanayo ilahay rasuulkiisaa garanaayo qaala waxa uu yidhi haada jibriil jibriil buu ahaa ataakum idiinku yimid yucallimukum inuu ida baro amra diinikum diintiinna ay usuusha iyo diintii usuusheeda ayuu ida berayay imaamu muslim iyo wakayri baa wariysaan xadiidka cumar imaamu muslim baa wariyey laakiin imaamu albukhaari iyo waxay warinayaan iyagoo ka warinaya waxa weye abu hurayra iyo waxa weye ka warinaya ayay wariyeen halkaa marka waxaanu ka garanay diintii oo dhan xadiidkaasaa koobay usuushii diinta arkaantii kulli xadiidkaasaa koobay marka qof walba waxaa la rabaa inuu xadiidkaa si saxa u barto oo ugu dadaalo oo waxa weye markaas ayuu fahmi karaa arkaanta oo dhan marka arkaan alislaam iyo arkaan aliimaan iyo arkaan alixsaan kulli xadiidkaasaa koobay oo aan waxba ka tegin halkaa marka waxay noogu dhammaatay martabadii labaad asalkii labaad baana halkaa ku dhammaaday waxa weeye oo ahaa alaslu athaani macrifatu diin alislaami biladilla waxaa inoo dhiman marka alslu athalif macrifatu nabiyina maxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam inaynu isagana baranno oo aqoon u yeelanno ayaa aada iyo aada u muhiima leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa asalkii saddexaad oo la isku weydiinaya qabriga ma nabiy markii la yidhahdo man rabbuka wama diinuka waman nabiyuka ayaa taala wallahu aclam wabillahi tawfiq